galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa arbacaa bisha abriilna waa shan iyo labaatan sanadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somali dt com idaacaddeenna galabta waxaa idiin daadihinaya caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah jaamac buulo jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid a qaar ka mida musharaxiinta u taagan xilka guddoomiyaha baarlamaanka oo maanta jeediyey khudbadaha barnaamijkooda siyaasadeed dunida oo maanta laga xusayo maalinta cudurka duumada
waxaana loogu adkeeyey muhiimadda gaarka u leeyahay cudurkan iyo dhibaatada ba'an uu ku hayo bulshada caalamkaa ayaa loogu adkeeyey maalintaas si loo xoojiyo wacyigelinta ka hortagga iyo daaweynta cudurkan dilaaga ah ee adduunyada dhan ku baahsan gaar ahaan adduunyada soo koraya waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha horweynkiiyo haleelada midaan soo hirtiqinaynin xeeryaha huruudda leh middaan hadiyad keenaynin midda hugunta habeenkay qaddo oo hibata guurkeeda haweenkiiyo hablaha qaarba waa lagu hungoobaaye hilib adangayin baad sidiis ugu hirgootayen sida oo kale waxaad maqli doontaan qaramada midoobay oo ku baaqday in la baaro duqaymo dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay lagu dilay dad badan oo rayd ah dalka yemen sidoo kalena xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka
xaakim maraykana ayaa amray in maamulka trump ay sii wadaan dhowrista toddoba boqol oo kun oo qof oo haysta sharciga dhaka ee loo yaqaan dreamerska tallaabadan ayaa ah mid si toos ah u burinaysa dadaalka maamulka trump ay ku doonayeen inay ku soo afjaraan barnaamijkan xaakim heer degmaa oo lagu magacaabo john betis ayaa amarkan siiyey hay-adda ammaanka gudaha ee homeland security in ay qabtaan oo aqbalaan codsiyada dadka barnaamijkan soo dalbanaya barnaamijka daka ayaa xilligii obama u ogolaaday in dhallinyaradan waddankan la keenay iyagoo caruur ah ay dalkan ka shaqaystaan islamarkaana waxbaran karaan iyadoo aanan la masaafurin karin
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa talaadadii sheegay in ay sharaf weyn u tahay inuu madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron uu markii u horreysay casho sharaf la yeesho maamulkiisa trump ayaa ugu yeeray xiriirka u dhexeeya maraykanka iyo faransiiska mid saaxiibtinimo oo aad u weyn isagoo intaa ku daray in saaxiibtinimadoodu ay aad u qoto dheer tahay macron ayaa sheegay in labada hogaamiye ay wadaagaan go'aamo iyo rabitaan ah in ay u adeegaan dalalkooda iyo inta kale adduunka waxaa kaloo uu sheegay in ay ka dhaxayso saaxiibtinimo aan la wiiqi karin oo u dhexeeya maraykanka iyo faransiiska munaasabadda cashada ayaa sidoo kale waxa ay noqotay fursad ay marwada koowaad melania trump ugu soo baxdo iftiinka maadaama ay iyada iyo madaxweyne trump martigelinayeen madaxweyne macron iyo xaaskiisa brigid macron
weerarada joogtada ah ee ay siyaasiyiinta xag jirka ay ku hayaan warbaahinta ayaa ah mid khatar ku ah dimuqraadiyadda sida ay sheegeen laba hay-adood oo caalami ah oo arrintaas u kuurgala warbixintooda sannadlaha ah ee ku aadan xaaladda warbaahinta ee caalamka ayay hay-adaha wariyayaasha aan xuduudka lahayn iyo guriga xorriyadda ay si adag u dhaleeceeyeen hogaamiyeyaasha xag jirka ah ee waddamada reer galbeedka waxa ayna tilmaameen saxaafadda oo ay sumcadda ka dilayaan wariyayaasha oo shakhsi ahaan loo dhaliilo iyo hanjabaad ku saabsan in la xadido warbaahinta qaarkeed warbixinta guriga xorriyadda ayaa qeexday in wixii shan sano ka horreeyey aysan waddamada horumaray ee yurub iyo maraykanka la kulmi jirin warbaahintooda culays dhanka siyaasiyiinta uga yimaada halka tan kalena ay sheegtay in sannadkii labada kun iyo toddobiyo tobanka iyo labada kun iyo siddeed iyo tobanka oo aanu ku jirnana ay siyaasiyiinta qaar sharciyaysteen caburinta xuquuqda hadalka ee bulshada madaxa bannaan fallaagada daalibaanka ayaa ku dhawaaqay in ay bilaabayaan weerarkii sanadkan ee xilliga guga ah ee ay ka fulinayaan gudaha dalka afghanistan kaas oo ay dhici karto inay dib u dhigaan toddobaadyo ay dib usoo cusboonaadeen wadahadallada nabadda howlgallada cusub ee fallaagada ee loogu yeeray al khandaaq ayaa ficil isu bedelay arbacdan maanta ah iyadoo maraykanka soo duulay iyo kuwa sirdoonka ah sida hadalka loo dhigay uu noqon doono bartilmaameedka koowaad sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay daalibaan daalibaanka ay tallaabadan ayaa imaaneysa toddobaadyo kadib markii madaxweynaha dalka afghanistan ashraf khani oo ka qayb galaya shir caalami ah oo ka dhacayay magaalada kaabuul kaas oo lagu soo bandhigay wadahadallo aan shuruud lahayn oo lala galo daalibaan si loo soo afjaro khilaafka sii kordhaya ee socda muddada toddoba iyo tobanka sano daalibaanku waxa ay qeexeen weerarkooda sida ay iyagoona sheegay in waddanku uu ku jiro sida hadalka u dhigeen gacan shisheeye oo aan sharci ahayn
galab wanaagsan dhegaystayaal halka aad wararka kala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington qaar ka mid a musharaxiinta u taagan xilka guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta khudbado ay ka soo bandhigeen barnaamijyadooda siyaasadeed ka jeediyey golaha shacabka golaha ayaa dhegaystay lix ka mid ah koo iyo toban musharax oo u taagan doorashada oo loo mudeeyey inay dhacdo soddonka bisha abriil wariyaha v o eda xasan kaafin cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan nooga soo diray musharaxiinta u tartamaysa qabashada xilka jegada guddoomiyaha baarlamanka ayaa maanta khudbooyin ku aadan barnaamijkooda siyaasadeed ee ay baarlamanka ku hagi doonaan haddii la doorto ka horjeediyey xildhibaanada golaha shacabka kadib kulan maanta ay ku yeesheen magaalada muqdisho kulanka maanta ayaa waxaa shir guddoominayey guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamanka ahna kusimaha guddoomiyaha cabdiweli ibraahim muudey waxaana ajanduhu uu ahaa dhegaysiga khudbadaha lix ka mid a kow iyo toban musharaxiin oo u taagan hanashada xilka guddoomiyaha baarlamanka waxaana lixda xildhibaan ee maanta khudbadahooda ka hor akhriyay baarlamanka ay kala yihiin ibraahim isaaq yarow cabdicasiis xasan maxamed laftagaraan cali sheekh maxamed xaaji cali saalim caliyow ibirow sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe iyo idris cabdi dhakhtar ugu horreyntii musharaxa ibraahim isaaq yarow oo xildhibaanada ka hor hadlay ayaa ka warbixiyey waxyaabaha ugu muhiimsan ee uu qaban doono haddii loo doorto guddoomiyaha baarlamanka waxaan xoogga saari doonaa dardargelinta waajibaadka iyo awoodaha golaha shacabka oo ay ugu horreeyaan matalaadda dhammaan shacabka soomaaliyeed la xisaabtanka hay-adaha fulinta sharci dejinta iyo korjoogtaynta hay-adaha fulinta kuwaas oo ku salaysan nidaamka isdheelitirka awoodaha ama waxaa aftiqalaad lagu yidhaahdo the system of jackson balances waxaan mar labaad iyo mar saddexaad magan idinkaga ahay oo si xushmadi ku dheehan tahay idinkaga codsanayaa inaad codkiina isiisaan sidoo kale cali sheekh maxamed nuur xaaji cali oo sheegay in muddo afar iyo toban sanaa uu ku soo jiray howlaha siyaasadeed ee dalka ayaa sheegay in haddii xildhibaanadu ay codkooda siiyaan uu xoogga saari doono dhammaystirka dastuurka qobyo qoraalka ah mudanigaas haddii aad siisaan kalsoonidiina digsi aragtideeda aan jeclahay inaan ku hogaamiyo howlaha golaha iyo arrimaha ugu muhiimsan oo aan u arko inay mudan yihiin in diiradda la saaro waxaa ka mid ah dhammaystirka geedisocodka dastuurka dastuurka waa heshiis bulsho sida aad la socotaan waa saldhigga qawaaniinta dalkeena sugidda amniga xoojinta iyo horumarinta midnimada shacbiga soomaaliyeed iyo dibujisiinta iyo nabadeynta bulshada cabdicasiis xasan laftagareen oo ka mid ah musharaxiintii maanta baarlamanka ka hor hadlay ayaa hoosta ka xariiqay in haddii uu ku guulaysto afhayeennimada baarlamanka uu wax badan ka bedeli doono golaha shacabka islamarkaana uu dardar gelin doono habsami u socoshada howlaha baarlamanka waxaan mudanayaal ballan qaadayaa in haddii aad ii doorataan uu baarlamaankan ku guulaysto inuu salka u dhigo oo uu tusmeeyo hubta wax ku oolka ah ee xilliga kala guurka loo baahan yahay taasoo sifo sharciya ku dhisan oo aan afduub ahayn saalim caliyow ibrow oo ka mid ah musharaxiinta soo jeedisay waxqabadkooda siyaasadeed ayaa sheegay in isagu uu tartamayaasha kale uga duwan yahay inuu ku soo shaqeeyey xaalad adag islamarkaana uu leeyahay khibrad dheer iyo biseyl siyaasadeed horta ani waxaan ahay ninkaa u jeedaan oo waddankan burburka la soo bilawday in wax ku soo qabto ilaa oo keen hadda u taagya khabirtaas waxaa kabrid waxaa kusoo mooday muujinayso aqoonteeda kartideeda iyo biseelkay siyaasadeed isteed kule siyaasooga iyo tacliintayda gaar ahaan daacadnimada aan daacaddaha waddanka soo gaara waxaan raba inaan sheego haddii ilaahay gu cadfiyo hoosaan helo ilaahay cod diinkiisoo qaado xulisaan inaan xoojin doono wadashaqaynta walayaasha aan xidhin lehna gaarahaan golaha kulim waxaa kaloo maaragtay xoojinaan hay-ad garsoor jaladan lehna waayo howlo badan iyaana horyaar iskankeena intaasoo sana kusoo jiri hooda afartan shan sana siyaasaan kusoo jiri taas waxaan ka kasbaday dowlaad ugu dambayntii sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe oo horay u soo qabtay xilka guddoomiyaha baarlamanka xilligii dowladdii kumeelgaarka ahayd iminkana ka tirsan musharaxiinta u taagan jegada guddoomiyaha baarlamanka ayaa tilmaamay inuu dadejin doono sidii loo meelmarin lahaa shuruucda baarlamanka hor yaalla isagoo sida uu sheegay la tashanaya mudanayaasha baarlamanka xilkaan u taaganahay oo aan maanta idinku codsaday walaalayaal haddaad ii doonataan waxaan u howlgalayaa aniga oo hildhibaanada iyo sharafta leh taladoodana ku dhaqmaayo in maaragtay shuruucula hortelinta leh oo qaarkooda hadda loo yaalaan inaan degdeg u dhammayno waxaan kale rabaa inaan idin shaxasuusiyo dalka nin walaalyaal ma ahaan karo asagoo kumeelgaarka ka bahay dastuurkiisii kumeelgaar ma ahaan karo dastuurkaas inuu noqdo dastuur dhammaystiran oo aftigiisii wixii u dhanaa la dhammaystiran inuu noqdo dhisidda waxaan isku dayayaa waxaan rabaa dhisidda inaan maaragtay u howlgalno federaaleynta iyo dimuqraadiyeynta dalka inaan u howlgalno yaa idinku hogaami doona haddaad ii doorataan dhisidda maaragtay guddiyada madaxa bannaan ee dastuuriga ah oo weli noo harsan in la dedejiyo waa idinku hogaami doona haddii ilaahay yira ii doorataan maalinta berita ayaa lagu wadaa in shanta xildhibaan ee harsan ay qorshe howleedkooda siyaasadeed ka horjeediyaan golaha shacabka si soddonka bishan aynu ku jirno ay u qabsoonto doorashada guddoomiyaha baarlamanka soomaaliya xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
mar kale galab wanaagsan meel kasta oad naga maqlaysaan shan iyo labaatanka bisha abril maanta oo kale dunida oo dhan waxaa laga xusaa maalinta malaariyada ee caalamiga ah maalintan ayaa lagu aqoonsadaa dadaalada caalamiga ah ee la dagaalanka xanuunka duumada ama malaariyada oo dunida oo dhan saddex dhibic ama in ka badan saddex bilyan oo qof oo ku nool boqol iyo lixdan wadan ay halis ugu jiraan malaariyada soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada cudurka malaariyada uu weli halista ku hayo dadkiisa ibraahim xasan daandurey ayaa arrintani waxa uu ka wareystay doctor cismaan waana senator waa cismaan maxamuud dufle oo ka howlgala magaalada muqdisho aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliyana markaasi u qaabilsan dhinaca caafimaadka waxbarashada iyo arrimaha bini'aadminimada bismiillaahi raxmaan iraxiim waa mahadsantihiin v o a maanta waa shan iyo labaatanka abril waana maalinta loo asteeyey maalinta duumada maalinta adduunka oo duumada ama yani malaariyada waana sida maalmaha kaleo kale loogu asteeyey oo maaragtay maalmaha t b da maalmaha h i v ediska maalmaha garashooga ayay la mid tahay marka waxaana loogu asteeyey muhiimada gaarka u leeyahay cudurkan iyo dhibaatada ba-an uu ku hayo bulshada caalamka ayaa loogu asteeyey maalintan si loo xoojiyo wacyigelinta ka hortagga iyo daaweynta cudurkan dilaaga ah ee adduunyada dhan ku baahsan gaar ahaan adduunyada soo korhay waxaa la yidhaahdaa cudurkan malaariyada waa cudur ku baahsan adduunyada oo dhan gaar ahaan wuxuu aada ugu baahsan yahay adduunyada saddexaad waataan erey gaar ahaan wadamada tropicalka ee kulul sida wadamada africa gaar ahaan africada ka hooseysa sabsaxaraha wadamada maxaa ahayto asia ama south east asia iyo wadamada latin america qaarkood ayuu yani aada ugu badan yahay baa la yidhahda wadamada kale inay ku yaryihiin a la sheegay waxaa la xusaa yani sanadkiiba inay yani uu saameyn ku yeesho si hadda w h o ay soo xustee weliba sanadihii ugu dambeeyey laba kun iyo todobiyo tobankii laba kun iyo lix tobankiiba in sanadkiiba uu haleelo cudurkan laba laba boqol lix iyo toban milyan oo qofood ay in yani cudurkii uu soo haleelo ama uu soo rito dhimashadana ay tahay ama uu dilo yani tiro afar boqol iyo afartan iyo shan kun dhan inuu dilo oo kuwii dilaayana u badan caruurta weliba da'dooda shanta sano ka hooseysa iyo haweenka uurka leh iyo dadka difaacooda uu aada u hooseeyo doctor cusmaan duufule dalka soomaaliya wuxuu ka mid yahay dalalka ee cudurka duumada weli halista uu ku hayo meelaha uu ugu badan yahay haddii aad xoogaa sharaxaad naga siiso
runtii soomaaliya wuxuu ka mid yahay waddamadan yani loogu tilmaamay inay ku badan tahay ama dhibaatada weyn ay ku hayso waxaana yani lagu tilmaamaa in yani saddex qaybood loo qaybay qaybo aada yani u sareeyo yani safmarkeeda qaybo oo dhexe iyo qaybo hooseeya qaybaha aada ugu sarreeya yani safmarka cudurkan uu keeno ama joogtadaba uu ku yahay waxa weeye gobolada oo webiyaasha ay maraan oo aada yani runtii ay u sarreyso muxuu ahayto joogtaynta iyo safmarka cudurkan muxuu ahayto malaariyada waa gartay astaamaha lagu garan karayo cudurkan horta waxaa keenaa yani kaneecada keenta kaneecadoo weliba markay ku dhaafto muxuu ahayto biyaha yani lumlumadeedii halkaasna ay ka fido lumlumadii markaasna yani ay la qaado oo muxuu ahayto ay qaado kaneecadii iyadoo la bugta markaasna ay u gudbiso qofkii inay muddo markaa dhiigga ugu gudbiso wuxuu kaloo ku gudbi karaa hataa qof yani qabaa dhiiggiisa hataa haddii lagu shubo qof kaloo gudbi karaa ama qalab oo yani dhiiggii uu gaaray waa ku gudbi kartaa marka calaamooyinkii baa qofka kusoo baxa markaas yani maaragta barasiteka barasitecana waxaa loo kala qaybiyaa yani kaneecooyinkan kala duwan ay wadaan yani hadba yani maama hadday tahay falsiprum hadday tahay ovaliska hadday tahay maaragtay malariada hadday tahay bivakiska kuwa ugu darana waxaa lagu tilmaamaa midda falsibrumka iyo midda bivakiska midda ugu badan soomaaliya waxaa lagu tilmaamaa midkan plasmodium falsibrumka la yiraahdo oo weliba yani muxuu ahayto plasmodiumkii ama barasitekii oo u gudbi karaayo xataa khatartiisa ilaa maskaxda u gudbi karo oo halis gelin karaayo marka calaamooyinka ugu badan marka wuxuu noqon karayaa qofkii dhexmoodo dhaxan qandho dhiidid badan oo hadhow markay soo jebayso haddana ay soo saarto qofkii tabardaro labalabo mataag shuban waxyaabahaas oo dhan taag daro yacni qofkii awooddarri ayaa ayay aada ugu keentaa gaar ahaan weliba waxay usii daran tahay carruurta da-dooda shanta sano ka hooseyso iyo naagaha uurka leh marka waxay gaarsiin kartaa waxyaabaha ugu khatarsan oo dhibaatada ugu weyna waxay tahay arrimaha cawaaqibteeda dambe iyo dhibaatooyinka ay keeni doonto ama communicationka waxa weeye inay yani anemiya xoogle ama dhigla-aan ay keeni karto inay beeryarada iyo beerkaba ay dhibaateyn karto sidii beerweynaadka ay u keento maaragtay dadka gaar ahaan weliba carruurta iyo dadka oo tabarta yar inay yani runtii keliyaha hataa ay dhibaateyn karayso ilaa ay gelin karayso maaragtay shoog uu geli karaayo qofka u dhiman karaayo dhimasha u gaarsiin karaayo midda falsibrumkana inay u gudbin karayso toos ugu gudbin karaysaba maskaxdii halkaasna koomo uu ku geli karaayo oo maaragtay sarabra kooma
doctor cismaan maxamuud dufle ayuu ahaa oo khadka taleefonka ugu warramayay ibraahim xasan daandurey oo washington jooga
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinka ka imaaneysa washington magaalada boorame waxaa tababar socon doona muddo laba bilooda loogu qabtay qaar ka mida dadka ka shaqeeya daryeelka dhanka deegaanka kuwaasi oo baranaya kordhinta wax soo saarka xoolaha iyadoo sida qorshuhu yahay marka ay dhammaystaan la siin doono qalab dhammaystiran oo ay ku howlgalaan wariyaha v o eda ee borame haashim sheekh cumar good ayaa tababarkan ka waraystay mas-uuliyiinta soo qabanqaabiyey iyo qaar ka mid a xubnaha wax la barayay waxaana hadalka ku horeeya maareeye cabdirasaaq maxamed axmed oo madax u ah ururka
ururkan waxaa la ydhaha unique vision pastoral and livestock development organization waxa weeyaan markaanu soomaali ka dhigno waxaa la ydhahdaa waxa weye indheergaradka horumarinta xoolaha iyo xoolo dhaqatada waxa uu samaysan yahay sidii kor loogu qaadi lahaa wax soo saarka xoolaha iyo sidoo kale sidii loo horumarin lahaa nolosha dadka reer guuraaga ama xoolo dhaqatada tababarkan imika aanu gobolka wadal ka wadno waxaanu u qabannay labaatan daryeele oo noqon doona daryeelayaasha caafimaadka xoolaha oo aanu ka soo kala qaadnay labada degmo ee lughaya iyo boorama markaa dadkii deegaanka ayaanu waxna qorayay waxna akhriyayay ayaanu ka soo ururnay waxaananu muddadaa dheer ku tababari doonaa daryeelka caafimaadka xoolaha waxay baran doonaan oo kale allahuma sal xanuunnada ku dhaca iyo sidii loo daweeyey sidii looga hortegi lahaa xanuunada faafa oo wax soo saarka xoolaha hoosu dhima sidoo kale xanuunada ku dhaca kalluunkaanu u dhigi doonaa shinnida allahuma salli calaa maxamed digaaga waxaasoo dhammaan u dhigaynaa waxaa kaloonu usoo u dhigaynaa haddii la yidhaahdo siyaabaha casriga ee kor loogu qaadi karo wax soo saarka xoolaha wax soo saarka xoolaha markaan leeyahay waxa weeyaan dheefta xoolaha cadiya caana ah sidii kor loogu qaadi lahaa axmed maxamed nadiif oo isagu ka socda wasaaradda xanaanada xoolaha isla markaasina ka mida dhakhaatiirta tababarkan bixinaya ee u fidinaya daryeelayaasha caafimaadka ee xoolaha tababarkan iyo aqoontan aad baraysaan maisleedahay waa mid ay u baahan yihiin daryeelayaasha caafimaadka xoolaha ee gobolku oo faa'iido u leh xoolo dhaqatada iyo xoolahoogaba waad mahadsantihiin v o a iyo gaar ahaan haashim dadkan halkan aan ku tababarayno muddada aad sheegtay ee labada bilooda waxyaabahaan inta badan u dhigno waxaa ka mid a inta badan sidii ay u fidin lahaayeen daryeelka asaasiga ee xoolaha sida caafimaadka xoolaha daaweynta wacyigelinta dadka ay wacyigelinayaan ay ka wacyigelinayaan hadduu xanuun dhaco kale kontaroolkiisa ay ka wacyigelinayaan sidoo kale dadkan waxaa laga rabaa inay jayn noqdaan isku xidha wasaaraddii iyo bulshadii oo haddii wax ka itaarowni meesha yimaado ay wasaaradda u soo gudbiyaan marka ay qaataan ama si ay dhammaystaan tababarka daryeelayaashani wax qalaba oo ay ku shaqeeyaan ma la siinayaa ka wasaarad ahaan iyo ka urur ahaanba doctor cabdirasaaq oo ka socda ururka u v o haa waxay ahayd inaan markii hore su-aashaa su-aal muhiimada weydiisay haashim waxaa la siin doonaa qalab dhammaystiran oo kii ay ku howlgeli lahaayeen waxaa kaloo la siin doonaa marka ay hawshani u dhammaato barnaamijkani u dhammaato qof walba dawadii uu ku shaqaysan lahaa marka qalabka iyo daawada iyo waxaan la siiyo daryeelayaashan wasaaraddu ma ku kormeeri doontaa sida ay u shaqaynayaan ay ugu shaqaynayaan qalabkii iyo daawadii la siiyey haa dabcan wasaaraddu hada jeer waxay ku dabageli doontaa qalabka lagu wareejiyey iyo dawooyinka lagu wareejiyey inay sidii loo baahnaa ugu isticmaalayaan ugu shaqaynayaan haddaan u wareego dhinaca daryeelayaasha caafimaadka xoolaha ee tababarka loo wado ugu horeyn cumar aw cali allaale oo isagoo ka socda deegaankaasi sabawanaag ee ka tirsan degmada dilaac ee gobolka nawdal waxyaabaha casharada ee tababarka ee laydin siinayo ma yahay wax aad uga faa'iideyn kartaan deegaankii aad ka timaadeen ee xoolo dhaqatada ah marka hore waxaan salaamaya bahda v o eda gaar ahaan haashim iyo waxaa kaloo aan salaamayaa macalimiintayda tababarkan iga caawinaysa doctor cabdirasaaq iyo doctor axmed sheekh maxamed nadiif marka intaa laga soo gudbo casharada aan ka qaatay halkan waxay ahayd run run ahaantii mid aada muhiima oo bulshadu aada ugu baahnayd degmada sabadwanaag iyo guud ahaan degmada dilaadba waayo wax xarun caafimaad oo xanaano xoolaad ah oo ka jirtay degmada dilaa boorama ilaa halkaanu joogno ma ay jirinba goob yaroo xanaano xoolaada ka jiri jirtay degmada dilo tiina imiga caagkaasa ma shaqayso marka waxaan is leeyahay aad bay bulshada ugu baahnay aniguna waxaan is leeyahay waad uga faa'iideyn kartaa waanad ka caawin kartaa wixii aad baratayna waad ku deeqi kartaa bulshadii aad ka timiday cabdiraxmaan farxaan dagaal waxyaabaha aad ka faa'iidaysatay tababarka ee aad bulshada ku celin doonto maxaa ka mid a marka hore waxaan salaamayaa bahda v o a gaar ahaan haashim waxaan uga faa'iideyn karaa waxyaabo badan oo aanan halkan ka bartay sida xanuunkii markuu neefkii ku soo dhaco waxa lagu garan karo sida loo kaantarooli karo sida loo daweyn karo intaa kadib wixii naga xoog roonaaday inaan kusoo la soo xidhiidhno ka wasaarad ahaan
khadiijo maxamed sultaan maadaama aad gabarh tahay daryeelana lagu tababarayo xoolodhaqatadii aad ka timid casharadan aad baranayso sideed ugu daryeeli doontaabadsileeda waxaan ka caawin karaa sidii lanooga soo xushay ee lanoogu soo yeedhay in aan ka caawinno xanuun soo faafa cudurabda ku yimaada maya xarun la-aan caafimaad oo dee dhibaato oo ka taalla annaga oo wada xoolo dhaqataa aniga ka mid ah xoolo dhaqato xoolaha xanuun faafa oo ku dhaca oon caawin lahayn caashe muuse xuseen dadka deegaanka aad ka timid ee xoolo dhaqatadee ma is odhan karaan gabadh baad daweyn kartaa xoolaha dadku dee wixii hortaan soo bartay inaan intaan wax ugu qabto haa aqoontayda waxaan gaarsiiyo iyo qalabkaygii wixii laysiiyey aan ugu shaqeeyo
kaasina waxa uu ahaa wariyahayaga xaashim sheekh cumar good oo wareysanayay dadkii tababarka la siiyey iyo weliba mas-uuliyiintii tababarka bixinaysay
mar kale galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan waxaad la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington waa galab arbaca ah bisha abrilna waa shan iyo labaatan sanadku waa laba kun sideed iyo toban idaacadda waxaa daadihinaya jaamac buulle jaamac iyo anigoo ah cashe ibraahim waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda qodobadeeda kusoo maqan waxaa ku jira xubinta dooda gaaban xubintii aad wada sugayseen ee dhaqanka iyo hiddaha iyo qodobo kale marka horese waxaad kusoo dhowaataan warka caalamka oo kooban
xaakim maraykana ayaa amray in maamulka trump ay sii wadaan dhowrista toddoba boqol oo kun oo qof oo haysta sharciga daaka ee loo yaqaan dreameriska tallaabadan ayaa ah mid si toosa u burinaysa dadaalka maamulka trump ay ku doonayaan inay ku soo afjaraan barnaamijkan xaakim heer degmaa oo lagu magacaabo john betis ayaa amarkan siiyey hay-adda ammaanka gudaha ee homeland security inay qabtaan oo aqbalaan codsiyada dadka barnaamijkan soo dalbanaya barnaamijka daaka ayaa xilligii obama u ogolaaday in dhallinyaradan waddanka la keenay iyagoo carruura ay dalkan ka shaqaystaan islamarkaana waxbaran karaan iyadoo aan la masaafurin
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa talaadadii sheegay in ay sharaf weyn u tahay inuu madaxweynaha faransiiska emmanuel macron uu markii u horreysay casho sharaf uu la yeesho maamulkiisa trump ayaa ugu yeeray xiriirka u dhexeeya maraykanka iyo faransiiska mid saaxiibtinimo aad u weyn isagoo intaa ku daray in saaxiibtinimadoodu ay aad u qoto dheer tahay macron ayaa sheegay in labada hogaamiye ay wadaagaan go'aamo iyo rabitaan ah in ay u adeegaan dalalkooda iyo inta kale adduunka waxaa kale uu sheegay in ay ka dhexayso saaxiibtinimo aan la wiiqi karin oo u dhexaysa maraykanka iyo faransiiska munaasabadda cashada ayaa sidoo kale waxay noqotay fursad ay marwada koowaad milenia trump ugu soo baxdo iftiinka maadaama ay iyada iyo madaxweyne trump martigelinayeen madaxweyne macron iyo xaaskiisa brigid
weerarada joogtada ah ee ay siyaasiyiinta xagjirka ah ku hayaan warbaahinta ayaa ah mid khatar ku ah dimuqraadiyadda sida ay sheegeen laba hay-adood oo caalami ah oo arrimahaas u kuurgala warbaahinta warbixintooda sanadlaha ah ee ku aadan xaaladda warbaahinta ee caalamka ayay hay-adaha wariyayaasha aan xuduudka lahayn iyo guriga xorriyadda ay si adag u dhaleeceeyeen hogaamiyeyaasha xagjirka ah ee waddamada reer galbeedka waxaana ay tilmaameen saxaafadda oo ay sumcadda ka dilayaan wariyayaasha oo shakhsi ahaan loo dhaliilo iyo hanjabaad ku saabsan in la xadado warbaahinta qaarkeed warbixinta guriga xorriyadda ayaa qeexday in wixii shan sanno ka horreeyey aysan waddamada horumaray ee yurub iyo maraykanka la kulmi jirin warbaahintooda culays dhanka siyaasadda uga yimaada halka tan kalena ay sheegtay in labada kun iyo toddobiyo tobankii ee sanadkii tegey iyo labada kun iyo siddeed iyo tobanka oo aanu ku jirnana ay siyaasiyiinta qaar sharciyaysteen caburinta xuquuqda hadalka ee bulshada madaxa bannaan wararkan iyo warbixinadanna waxay dhegeystayaal si toosa idinkaga imaanayaan idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a intii ay seegto iyo inta jecelin ee mar kale dib u daalacato wararkan iyo warbixinadanna waxay kala socon karaan website-keena v o a somaly com hay-adda xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa ku baaqday in baaris lagu sameeyo dilalka daraasiin qof oo dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay ay dalka yemen duqayn ku dileen isbahaysiga uu sacuudiga horkacayo ee dagaalka kula jira jabhadda xuutiyiinta liisa shalayn ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada jeneva waxaa inoo soo jeedinaya jaamac buulle jaamac xafiiska qaramada midoobay ee xuquuqda aadanaha ayaa sheegay weeraro cirka ah oo ay geysteen isbahaysiga uu sacuudiga hogaamiyo in lagu dilay dad shacab ah oo gaaraya afartan iyo shan qof halka tire intaas aad uga badanna ay ku dhaawacmeen weerarka koowaad oo dhacay jimcihii ayaa la sheegay in lagu dilay kow iyo labaatan qof oo shacaba oo ay ka mid ahaayeen shan carruura dadkan ayaa la sheegay inay safar ahaayeen oo ay gaari la socdeen marka la laayey laba maalmood kadibna hay-adda xuquuqda aadanaha ayaa sheegtay in laba weerar oo kala gaara lagu dilay dad badan liis tresel oo afhayeen u ah hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha xuquuqda aadanaha ayaa sheegtay inay ayaan darrada ugu weyn ay dhacday markii la duqeeyey xaflad aroos waxaana ay sheegtay in laba diyaaradood oo ay leeyihiin isbaahaysigu ay duqeeyeen islamarkaasna burburiyeen teendhooyinkii xafladda arooska ay ka socotay waxaa meesha ku geeriyooday sagaal iyo toban qof halka in ka badan konton qofna ay ku dhaawacmeen waxaana suurtagal ah in tirada dhaawaca iyo dhimashaduba ay kororto liis tresel waxa ay tiri Local inhabitants informed our staff that the victims do not have any political affiliations, not to say that that would have made the wedding party a legitimate target.
dadka deegaanka ayaa noo sheegay in dadka la laayay aysan ka tirsanayn koox siyaasadeed mana lihi in haddii taasi ay jirto ay xaq u siin lahayd inay aroos duqeeyaan sidoo kalena ma jirin qalab ciidan oo yaalay goobta arooska xilliga duqaynta Your objectives in the vicinity of the targeted area at the time of the attack.
liis tresel ayaa v o eda u sheegtay inaysan ogeyn in duqayntu ay ahayd ulakac iyo inay ahayd arrin qorshaysan oo shacabka lagu ugaarsanayo ama ay qalad u dhacday iyadoo arrintaa faahfaahinaysana waxa ay tiri We have, over the years since March 2015, documented numerous attacks, often when large number of civilians have been killed in, in cases like wedding parties or funerals where civilians gather.
saddexdii sane ee lasoo dhaafay laga soo bilaabo bishii saddexaad ee sannadkii labada kun iyo shan iyo tobanka waxaan ururinay weerarada khaasatan kuwa dadka badan ee shacabka ah lagu laayo sida arooskan oo kale ama aaska ay dad shacabihi isugu yimaadaan balse waa ay caddahay in weerarada noocan ah ay weli dadka ka nixinayaan waana sababta ay muhiim u tahay in hay-ad madax bannaan ay baaris ku samayso And that is why it is so important that there is an independent, thorough investigation.
hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha ayaa sacuudiga iyo isbahaysigiisa ka codsatay inay baaris buuxda ka sameeyaan eedeymaha ugu dambeeyey ee weeraradan waxaana ay hay-addu intaas ku dartay in dadka lagu helo mas-uuliyadda weerarka shacabka la hor keeno sharciga reerihii dhibka loo geystayna la siiyo magdhow
aad iyo aad u mahadsan tahay jaamac buulle jaamac ayaa inoo soo koobayey warbixintaasi ay waryaha v o eda magaalada jeneva lisa shalayn inoo soo dirtay halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a
waa tahay haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan dooda gaaban waxaa inoo haya nuur xasan nuur nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban waxaa weli xawaare sare ku socda tahriibka dhallinyarada soomaalida ay ugu tahriibayaan yurub iyo dalalka carabta toddobaadkan ciidanka xeebaha liibiya ayaa soo badbaadiyey dooni ay la socdeen in ka badan boqol ruux oo tahriibayaal soomaali ah sida uu v o eeda u xaqiijiyey safiirka soomaaliya u fadhiyay liibiya asbuucii horena qaramada midoobey ayaa ku warrantay in boqolaal ruux oo isugu jira soomaali iyo etiyobiyaan dhowaan gaaray yemen ay la kulmeen gaboodfallo isugu jira kufsi jirdil iyo afduub ay kula kaceen qaar ka mid ah maleeshiyaadka ka dagaalama yemen haddaba iyada oo mar walba ay jiraan dhibaatooyinka lagala kulmo tahriibka dadkuna looga digo maxay tahay sababta uu weli u sii socdo qulqulka tahriibka xubinta dooda gaaban ayaan ku faaqidi doonaa waxaana marti igu ah yaasiin bucul oo horey u soo noqday xildhibaan ka tirsan dowladihii hore ee soomaaliya iyo sidoo kale cali nuux timajilic gudoomiyaha xisbiga midnimada jamhuuriga soomaaliyeed labaduba waxa ay joogaan magaalada muqdisho ugu horreyn waxaan jeclahay inaan ku hormaro cali nuux timajilic cali maxay kula tahay adiga maxaa sababa qulqulka tahriibka dhalinyarada soomaalida
marka hore waxaan salaamaya saaxiibkay dooda galogela yaasiin bucil iyo bahda v o a arrinta oo tahriibka iyo dhalinyarada qulqulaysa waxaan u sababeyn karaa dhibaato jirta oo dalka gudihiisa ah oo tan hore ay tahay xasilooni la-aan siyaasadeed oo waddanka ka jirta iyo shaqo la-aan baahday oo dhalinyaradii ay yani maaragtay aanay shaqo haysanin marka iyagoo baagamudaa ayay joogi karaan guryahooda haddii ay u jeedaan ama ay arkayaan xasilooni siyaasadeed iyo waddanka yani maaragta siyaasadiisa oo si hagaagsan u socota oo yani maaragtay dadka mucaarad iyo muxaafidba ay ilaalinayaan danta guud dalka oo ay dhalinyaradu isdhihi karaan wax yani mustaqbalkiina u gogol xaalaya ayaa maaragtay wadankii talada u haya ama yani maaragtay aan talada u haynin oo waxgarab ah marka xasiloonida siyaasadeed la-aanteeda ayaan anigu marka hore u sabaynayaa taas oo yani maaragtay ay ku lamaansan tahay shaqo la-aanta baahsan ee dhalinyaradii haysata waa mahadsantahay timajilic yaasin waa maqlaysaa timajilic waxa uu leeyahay degenaansho la-aan siyaasadeed ayaa door weyn ka ciyaareysa qulqulka dhalinyarada ee u tahriibaya dibadda adigu ma ku raacsan tahay ma maya anigu lama qabo waayo dowladda hadday dhalatay dowladdan waktiga laga hadlayo ilaa iyo labadii kun ee carta ayaa dowlad dibwejiyad ay lahayd waddanka kasoo jirtay intaas wax dareena oo lama lama aqoon oo tahriib uu jiray laakiin wuu muuqan maanta halku taagan yahay iyo sidaa uu soo shacbaxay may jiri jirin waa hubul dadku soomaaliyeed ama dad dhalinyartu kumay goorisaneen laakiin mar keliya waxaad moodaa cooda inuu jabsaday oo dabada lasu qabtay markii macluumaadkan uu soo baxay ee dadkii markii yurub qofkii galay yidhi badaan maray halkaasaan maray oo markaa weliba sahan ay noqotay arrintii taasaa laakiin dowladdu dowlado horta jiray wadow iyadoo soomaaliya labaatan kaa sanadood dowladaha ka jira misaalkooda iyo marxaladay soo mareen bood ka war haysaa dowlad maanta lagu dhaliili karo oo dhalinyartii ama siyaasadii dhalisii lagu dhaliili kara ma jirto waayo imkaaniyaadka dowladda ay leedahay iyo dhaqaalaha ay leedahay meel kasta oo soomaaliya ka tirsan waad og tahay nidaam nidaamyada kala jira marka awoodii ma jirto taasi horta la oran lahaa ama dhalinyarta lagu qancin lahaa inay inay laakiin dowladdu dadaal bay samayn kartaa oo waxay samaynaysaa hadda qorshayaasha iminka wasaaradda dhalinyarta iyo sportiga ay sameeyeen oo muddooyinka ugu dambeeyey ile dowladba dowlad bay dhaxasheen iminka ay sameynayaan waxa waa fursado ka badan oo sii hore ayaa hadda taagan oo dowladda ugu talagashay inay dhalinyarta iyo taariikhda ay kaga badbaadiso waayahay cali waa maqlaysaa yaasiin waxa uu leeyahay dhibaatada tahriibta dowladihii hore ee federaalka ama kumeel gaarka ahaa waa ay ka horeeyeen adiguna waxaa ku doodeysaa in degenaansho la-aanta siyaasadeed inay door weyn maaragtay arrintan ay ka ciyaareyso marka maxaa arrintaasi ku sababeyneysaa oo ku xoojineysaa run ahaantii waxa weeye dowladaha ka cabanaya dadka tahriibka waxay ogolaadeen inay bixiyaan dhaqaale shaqo loogu abuuro dhalinyaradaas oo sidaan la socono guddoomiyii hore ee gobolka banaadir taabid kun dhalinyaro ah ayuu yacni maaragtay degmooyinka u qeybiyey oo wuxuu yidhi shaqaalaad tihiin oo degmo walba ilaa lixdan meeyo ku dhawaad qofood ayaa maaragtay laga maaragtay shaqaalaysiiyey dhaqaalahaasi dhaqaale waxa weeye joogto ah oo la rabo in yacni maaragtay wax lagaga qabto dadka tahriibaya marka annagu soomaali haddaan nahay guddoomiyii hore meesha hadduu ka baxo oo guddoomiye cusub uu yimaado barnaamijkii in sidiisii usii socdo oo sidiisii loo dhiirigeliyo waa loo baahan yahay waayaha waa mahadsan tahay igu jir qadka mar dhow gabagabadii ayaan gaari doonaa laakiin yaasiin ayaan jeclaa yaasiin xildhibaan ayaad soo noqotay adiga siyaasadda soomaaliyana waxaan filayaa inaad wax badan hadda kala socoto marka maxay tahay sababaha ama dariiqa ugu wanaagsan oo ay dowladdu u mari karto yareynta iyo hakinta dhalinyarada dalka ka tahriibaysa
waa runtaa oo maanta dowladdu taalkeeda iyo barnaamijkeeda waxaa jirta qorshayaal ay dowladda ugu talagashay ilaa labada kun iyo labaatanka oo wasaaradda dhali sportigu dhowaan inay shaaciriso baan filayo oo la rabo in dadka lagu qanciyo ama dhalinyarta loogu bishaareeyo in ay sameynayaan sidii hore wax ka duwan marka waxa weeyaan haddii la qiimeeyo aragtida markaa hadda rajada la qabo anigu aan noo arkayo soomaaliyeed iyo dhalinyartaba inay qiimeyn ka duwantay tii hore ay tahay waayaha gabagabadii ayaan soo gaarnay sidee lagu yareyn karaa ama lagu joojin karaa tahriibka cali ayaan jeclahay inaan ku horumaro adigoo soo koobaya cali runaantii anigu waxaan is leeyahay awalan dowladaha tahriibka ka cabanaya ayaa yacni maaragtay la rabaa horta inay gacan ka geystaan sida yacni maaragtay dadkaas shaqo loogu abuurayo oo dhaqaalaha ay ballan qaadeen la rabo inuu noqdo mid joogto ah waa qodobka koowaad qodobka labaad xukuumadda iyo yacni maaragtay mucaaradka in ay yani maaragtay ka wada hadlaan isu yimaadaan xukuumaddu ay yani maaragtay albaabka furto cid kasta ay tidhaahdo kaalaya la abuuro jawi degenaansho siyaasadeed marka waxaan is leeyahay arrintaas waxay ku yaraan kartaa qodobadaas oo soo sheegay iyo in kaloo lagu daray waa mahadsan tahay timajele bucul ayaan jeclahay isna inaan siiyo aragtidaadu maxay tahay yareynta ama soo afjaridda dhalinyarada isku biimeyneysa badaha ee maaragtay tahriibaysa horta anugu arrin horta aan tilmaami lahaa oo dad badan ay hadiyo goor ay iska indhatiraan baan horta sheegayaa waayo haween nimanka dhalinyarta ah oo waxyaalaha culayska badan ku keena inta badan dhalinyarta waxa weeyaan oo ugu wacan dadka aan ku leeyahay dibadaha jooga ee ama yurub ama america ama meelahan kale ee intay dhaqaale soo urursadaan wadankii kusoo laabanaya oo gabdhihii dhalinyartaha ee yaryaraa intaasoo dhan wiilkii dhalinyartaha saaxiibka wada haayeen ay guurka ku ballameen inta korka lagaga yimaado lacag la duldigayo gabadhi yareed hodheel la geenayo intaasoo dhe intaasoo lacaga intaasoo kalena lagu tilmaamayo laleeyahay waa meherkii inankii isagoo soo taagan ama gabadhii laga laga dardaraya oo laga kaxaysanaya marka ciil iyo cadhada oo odayga ka qaado inkaa ka dardaray lacagta kala yimi yurub ayuu wuxuu ku ciishoonaya inuu badda tahriibo uu baddaa maro gabadhaa awgeed si looga qaaday marka ragciil bu cadaabka doortay markay soomaalida tidhaahdo ay maamada beenta naftiisa qofkii ku halaagaya ay tilmaanto waxa ugu wacan oo keliya haween jacaylkii dhammaa ee intaasoo dhan lasoo waday ee intaasoo dhan inakii soo waday ee rajada uu ka qabay ayaa la duldhigayaa gabadhii marka waxay danaysanaysaa oo reerkoodii ama odaygii ama islaamti waxay leeyihiin aabba ama hooyo odaygana kusina reerkeenu dhaqaala soo gelinayaa wuu isbedelaya reerkii wuu bedelaya noloshii wuu bedelaya marka aabba waa kugu duceynaya odaygan raa ayaa laleeyahy lacagta leh gabadhii marka abaal baa loo sheegtay waxaa la yidhi gabadhii ahay waxaasaa kugu soo baxay qarashaasa kugu soo baxay si aad intaa uga soo saarto waa inaad odayga yeeshaa wiilkii dhalinyartaha naftiisa iyo noloshiisa wuxuu ku waayaya marka ubaddaa ku gelaya jacaylkii halkaa marka waxaan qabaa anigu waxyaalaha dhiirigelinayay ee abuuraya waxa weeyaan ragga barnaamijka intay la yimaadaan wiilashii iyo dhalinyartii da-da ayee ubax ahaaye shaqaysan lahaa waddanka shaqaysan lahaa jacaylka abuuri lahaa inay jacaylkiina burburiyeen khasaarena u geysteen aada iyo aad ayay u mahadsan yihiin kuwaasina waxay kala ahaayeen yaasiin bucul oo xildhibaan ka soo noqday mid ka mid ah dowladihii kumeel gaarka ahaa ee soomaaliya iyo cali nuux timajilic guddoomiyaha xisbiga midnimada jamhuuriga soomaaliyeed labaduba wax ay ku sugan yihiin magaalada muqdisho waxayna marti igu ahaayeen xubinta dooda gaaban tan iyo kulan dambe dhegaystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgeli
aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur bukhaari ayaa nala socodsiinaya xubinta dooda gaaban soona diyaariyey halkaad kala socoteen waa laanta afka soomaaliga v o a haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal waxyaabaha qofka nolosha ku soo mara guurka ayaa malahayga ugu xiiso badan waa lagu tarmaayo dad aan awal hore jirin baa ifka ku soo kordha dabadeedna horumarka bulshadooda wax ku tara xiditinnimo ayaa ka abuuranta oo qoysas aan aqoon hore isu lahayn intuu isu keeno ayuu dhex dhigaa xiriir hadduu wanaagsanaado berri ka maalin ay labada dhinacba mahadiyaan guurka waa lagu xasilaa barbaarkii weligiis fadaqa loo yiqiin ee dantaamoogi dhulka eebbe hadba meel ka dhici jiray ayaa ku dega xilkas buu ka dhigaa markaasba isaga iyo afadiisa cusubi tacab u tafaxaytaan waxay u xusul duubaan siday ku noqon lahaayeen reer isku filan welibana lasoo tamadiyo oo maalintii loo baahdo quud iyo qaaraanba uu xigaalku uga baxsado waxdheefka intaas la eg in guurku leeyahay weligeedba soomaalidu way ogeyd taasna waxaa markhaati u ah suugaanta dhiirigelinta daaran ee ay kaga hadashay isla markaasna lagula talin jiray kolba ruuxa inuu reer yeesho uu tashigu kaga ibabeelo haddaan lala bixin gabadha waalidkeed baa bixin jiray cidda ay gelayso aabbaheed iyo adeeradeed baa u doori jiray haddii loo baahdana ku sandullayn jiray wax hagaagsan ha ahaato ama yaysan ahaane marmarka qaarkood waxayba ku warheli jirtay iyada oo mehersan oo nin aysan weligeed indha ka qaadin marantidiis ah dhinaca kalena ha yeelo ama ha diidee arrimaha guurka qofkii lagala talin jiray barbaarka ayuu ahaa isaga ayaa xaq u lahaa gabadhii uu calmado inuu doono ama la baxo tii qoysku uu kala taliyana uu maya kaga jawaabo waxaa haddaba jiray guurka ka hor arrimo la iskula taliyo oo intaan la guursan inanta laga eego la iskuna baraarujin jiray qaarka iyada iyo milgadeeda ku saabsan ka sokow waxaa loo fiirsan jiray magaca reerka ay ka dhalatay qarannimadiisa hodantooyadiisa iyo laandheeranimadiisa arrimahaas ayuu barbaarka guurdoonka ahi u dhabageli jiray cidda uu markaas maanka ku hayo ee uu danaynayaana isaga ma ahayne waa carruurta dhalan doonta oo uu rabo inay lahaadaan reer abtihiil iyo hooba si walba la isugu hadlan karo waatay odayadu dhallinyarada kula talin jireen orahmurtiyeeddii caanka ahayd ee gadaalkii mahmaada noqotay wiilkaagu maalin buu hiilkaaga baahan yahay oo waa maalintaad hooyadii doonayso dhinaca kale waxay odayadu barbaarta ku guwaabin jireen in ay u xeshaan gabadha reerkooda hodanka yahay iyaga oo guurka ugu qaybinaya saddex jaad oo ay ku kala sheegi jireen dabdab saaran oo ah laba qoys oo xididay beerkoodana aan beer ka xigin bari dab saaran oo ah labada qoys midkood kolka uu hodan yahay iyo bari bari saaran oo ah labada qoysba markay hodan yihiin wuxuu kaloo ninku ka fiirsan jiray maqallada reerka gabadha dhalay gaar ahaan dhaqanka shaaca noqday ee laga yaqaan laguna xanto taasna waxaa loogu danaynayaa carruurta dhalan doonta oo laga baqaayo inay yeeshaan dabeecadaha la daraabo ee qoysaska qaarkood ay bulshadu ka sheegto waatay cayaarta ku tuman jireen suul ayeeya kuu galay iyo sinjiwaama guuraan maanseyahanadii waaweynaa ee guurka ka taliyey waxaa allaha u naxariistee ka mid ahaa cali aadano cali dhuux loo yiqiin beri buu wuxuu arkay dhallinyaro adeer iyo awooba uu ugu qumanaa oo reere aanu jeclayn gabdha ka xodxodanaya markaas buu ku waaniyey gabay waagii dambe halqabsi noqday tixuu ugu sheegayo inaan guurku arkaaqaad ahayna loo baahan yahay in laga fiirsado oo hiddo ahaan reerka ay inantu ka soo jeedo iyo iyadaba tagtadooda dhab loo raad qaado wuxuu uga digay inay u xeshaan oo keliya gabadha uu guurkeedu fudud yahay ee wax ugu wacanba uu yaradkeedu yar yahay waxaa la mid ah tan heeranka ah oo iyada oo aan ab iyo isirtoona loo aqoon cidaha soo gasha in la guursado weydiisataa dabadeedna la iska meheriyo tusaale ahaan wuxuu u soo qaadanayaa nin aanu magac dhabin asi ay garanayeen kaasoo isla reeraha ka tirsanaa farta ayuu ugu fiiqayaa ninkaas oo jeer ka guursaday gadaalkiisa xilo iyo xoolaba ku beelay cidaha ay dhallinyaradu xodxodada ugu noqnoqonaysay wuxuu yidhi hiddaa dumarka loo guursadaa hiil tanaa geliye lama horooro tii hawlyar iyo heeran soo galay horweynkiiyo haleelada midaan soo hitiqinaynin xeeryaha huruudda leh middaan hadiyad keenaynin midda hugunta habeenkay qaddo oo hibata guurkeeda haweenkiiyo hablaha qaarba waa lagu hungoobaaye hilib adangeyin baad sidiis ugu higootaaye hoogtada hurdada aan ka kicin hoo iska ogaada intaad haybta wada faaqidaan hubiya guurkiinna hoobaaqda daya meesha uu hebel ka laalaada buur arridhuux waxaa loo hayaa tix kale oo isla ujeeddadaas aan ka fogeyn nin ay xigto ahaayeen oo isaga oo cayda markaa daraawiish ka soo galay lana odhan jiray cabdi xiirey ayaa gabarh ka doonay degmo uu gabyaagu aad u yaqiino inuu la xidhiido uu kala hanweynaa inkasta uu wax badan isku dayey inuu tashigaas ka weeciyo haddana wuu kari waaye maalintii dambe ayaa loogu soo warramay in cabdi xoogsi tegey oo xoogsi kale ma jirine uu col duulay raacay in geelii la soo dhacay uu ka saami qaatay oo lix halaad uu ka helay lixdoodiina uu gabaati uga bixiyey gabadhii ina hebel la odhan jiray ee beryahanba uu ku dulmeerayey cali dhuux wuxuu aad u qoonsaday warkii cabdi looga soo sheegay wuxuu liqi kari waayey reerkii xiditinimadiisa uu dhaacba ka hor joogi jiray inuu daraq u yidhi hantidii yarayd ee ka dhacdayna uu yarad u siiyey markaas buu gebiye wuxuu tiriyey tix uu ugu sheegayo isirbaarku siduu lama huraan ugu yahay guurka iyo tayada warasada ka dhalan doonta inay caynkaas tahayna wuxuu ku tusaalaynayaa ugaarta cawsha lagu magacaabo ee keeda labka ahi aanu boodin teeda dhadig ilaa uu ka hubsado dhalashada ilmahoodu xilliga uu ku beegnaan doonaa siduu yahay ma aaran baa ma abaar diirata ah baa waxaad mooddaa inuu leeyahay cabdiyow ma cawlkaad ka garaad yar tahay maxaa ku qaaday gabaygaas oo dheer qaybtiisa hore ayuu calidhuux ku yidhi cawlkuba markuu cawsha kudi waa u cibaarooné cisadiyo markay heli caadada ay ku uuraysan cosob iyo ciriidkay ku dhali canuga beertiisa curcuradiiyo lowyaha intuu ku cuskadoo saaro cirsiguu war uga eegayaa ceerigaa sare ee calaamooyin loo nuuriyey yuu ku cilmi qaataye cabdiyow ninkii caashaq wado looma caal helo ee dad ninkii ka caacaawiyu kala culoobaaya inaad culus tahaan moodaye ee kuma canaanteene carabkayga kuma daaliyeen codaadan yeelayni dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
axmed faarax cali idaaja iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hiidaha dhegeystayaal halkaad kala socoteen waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington waxaa wadajir halkan idinkaga daadihinayay caasho cuud iyo anigoo ah jaamac farasletan iyo kulantadeena dambena waxaan isleenahay ismaqal dambe oo xiise leh
Hi, this is the Lady DJ. Stay tuned for all the hits right after this.